habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo talaadaah bisha juun waa labaiyo toban sannadka laba kun siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir band iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah
runtii waa qof shakhsiyad fiican waana nin maad badan waa nin maskax badan islamarkaana waa nin si fiican u yaqaano wadaxaajoodka waxa uu jecel yahay dadkiisa ma aha wax iga yaabiyey laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa waxaan u malaynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah waxaannu nukliyarka ka baabiin doonnaa kuuriyada waqooyi waana arrin isla imikaba bilaabmaysa
madaxweynaha maraykanka donald trump oo waraysi gaara uu siiyey v o a da kaga hadlay sida uu arko kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi
waxaan kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan magaalada xudayda oo laga cabsi qabo in ay weeraraan isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga waxyaabo badan oo isdiidaya ayaa meesha ka jira oo haddii ay dhacdo in magaalada xudayda ay la wareegaan isbahaysiga uu horkacayo sacuudiga iyo dowladda sharciyadda waxaa meesha xoog u daciifi doona muquladan kasoo horjeeda ee xootiyiinta marka waxaad moodaa quwadahan ka digaya muxuu ahaa arrimaha ka dhacaya dalka yemen sida maraykanka oo kale sida waxaa kaloo ka hadashay theresa may oo muxuu raisal wasaaraha dalka ingiriiska
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida heshiis ay talaadadii ku kala seexdeen dalka singabuur maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu mar kale xaqiijiyey in gacanka kuuriya uu ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukliyerka madaxweyne trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu isna u ballanqaaday kuuriyada waqooyi inay u yaboohi doonaan damaanad qaad amni heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarto oo ka dhalata gacanka kuuriya ayna xiriirka labada dal xoojiyaan waxay sidoo kale labada hogaamiye ku heshiiyeen in kuuriya iyo maraykankuba ay ku soo wareejiso haraadiga maxaabiistii maraykanka ee lagu waayay dagaalkii kuuriya
dhinaca kalena qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda eshiya iyo kuwa kale ee caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolka kadib kulankii taariikhiga ahaa ee talaadada maanta dalka singabur ku dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweynaha kuuriyada koonfureed munjain ayaa waxa uu sheegay in wadahadallada dhex maray trump iyo kim ay rajo wanaagsan muujinayaan islamarkaana uu ku rajo weyn yahay in hubkadhigista nukliyerka ee pyonyan iyo nabadda ka dhacda gacanka kuuriya ay hirgasho wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wanyi ayaa waraysi uu baxshay waxa uu ku sheegay in shiinuhu uu rajeynayo in wadahadallada maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmiya usoo gabagabeeyaan dagaalka kuuriya ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shizo abe oo isna ka mid ah hogaamiyaasha gobolka ee ka falceliyey kulankii dhex maray trump iyo kim ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay ku naaloon doonto mustaqbal ifaya haddii ay ku toosto tubta wanaagsan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka ruushka sergey rayabkof ayaa isna sheegay in moscow ay diyaar u tahay in labada dhinac ay ka caawiso hirgelinta heshiiskan
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan xayiraadda ka qaadi doonin shirkadda dhinaca isgaarsiinta ee z t e ee waddanka shiinaha ilaa iyo ay shirkaddaasi ka bixinayso lacag ganaax oo la daldhigay oo gaaraya hal bilyan oo dollar war ka soo baxay waaxda ganacsiga maraykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne trump aanan xayiraaddaasi looga qaadi doonin shirkaddaasi ilaa iyo ay ka bixinayso lacagta ganaaxa ee la dul saaray shirkaddan ayaa lagu eedeeyey inay ku xadgudubteen cunuqabatayn uu maraykanku saaray dalalka kuuriyada waqooyi iyo iiraan
dagaalyahanada kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa dulmaray degmo islamarkaana halis geliyey mid kale kadib markii xabadjoojin ay si iskeed ah ugu dhawaaqday dowladda dalkaasi ee dhaqan gashay maanta saraakiisha ayaa xaqiijiyeen weerarkan aroortii hore ee maanta ka dhacay degmada kohistan ee gobolka waqooyi ee faryab lagu dilay labayo toban ka tirsan ciidamada ammaanka dalka afghanistan islamarkaana lagu dhaawacay saddexiyo toban kale ka hor inta aysan kooxda daalibaan ku qabsan degmada afhayeen u hadla gobolka ayaa v o eda u sheegay in ciidamada afghanistan ay dib uga gurteen degmada si looga fogaado waxyeelo soo gaarta dadka shacabka ah islamarkaana ciidamada dalka afghanistan ayaa dagaal xoogan kula jira xoogaga taalibaan meel ku dhow xarunta booliska muquur oo ah degmo rabshado badan oo ka tirsan gobolka bartamaha bari ee khasni saraakiisha ammaanka deegaanka ayaa xaqiijiyey in la dilay ugu yaraan lix ka mid ah shaqaalaha amniga warbaahinta dalka afghanistan ayaa sidoo kale iyaguna waxa ay sheegeen in barasaabka degmadaasi uu ka mid yahay ugu yaraan lix iyo labaatan qof oo lagu dhaawacay isku dhacyada kuwaas oo sidoo kalena labaatan ka tirsan kooxaha muqaawamada lagu dilay
fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhagaysanaysaan waa v o waynu gudagalna qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno goorra waxaad maqli doontaan warar soomaaliya ku saabsan ha yeeshee madaxweynaha maraykanka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa heshiis taariikhi ah ku kala siixday waddanka singabore kadib kulan ay halkaasi ku yeesheen heshiiskan taariikhiga ah ayuu hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku sheegay inay kaga go-an tahay inuu baabi'iyo barnaamijka nukliyarka ee waddankiisa halka madaxweynaha maraykanka donald trumpna oo kuuriyada waqooyi siiyey damaanad qaad nabadgelyo heshiiskan waxaa ku jira iyo waxyaabaha labada hogaamiyeba ay ka yidhaahdeen waxaa warbixinta nooga diyaariyey maxamed colaad xasan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu haatan haysto fursad uu ku horumarin karo nolosha dadka kuuriyada waqooyi islamarkaana uu nabad waarta ugu soo dabaali karo gacanka kuuriya heshiiska taariikhiga ah ee ay ku kala saxiixdeen talaadada maanta ah waddanka singabore ayuu master kim ku xaqiijiyey in si aan leexleexad lahayn ay uga go-an tahay fulinta iyo dhammaystirka qorshe gacanka kuuriya looga dhigayo meel ka caagan hubka nukleerka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhinaciisa saxiixay in si nabadgelyo ah iskaashi iyo waxwadaqabsi ay ula yeelanayaan kuuriyada waqooyi lana dhammaynayo colaadda hadaladii donald trumpna waxaa ka mid ahaa
maanta waxaa inoo bilowday hannaan adag indhaheennu waa ay furan yihiin laakiin nabaddu mar walba way istaahishaa in dadaal la geliyo gaar ahaan arrintan oo kale waxay ahayd in tallaabadan oo kale la qaado sannado badan ka hor waxay ahayd mushkiladda gacanka kuuriya in la xalliyo sannado badan ka hor laakiin hadda ayaan xallinaynaa trump waxa uu sheegay in maraykanku uu doonayo in kuuriyada waqooyi uu hubka nukleerka ah ka dhigo waxaa kaloo uu ku dhawaaqay tanaasul uu sameeyey maraykanka oo ah in maraykanku uu joojinayo wuxuu ugu yeeray dhoolatus milatari oo dhaqaalo badan uu ku baxayo oo maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay sannad walba sameeyaan arrintaasi ayaa muddo sannado ah waxaa u ololeynayay shiinaha oo u arka dhoolatuska mid halis ku ah ammaankiisa iyo ammaanka gobolka guud ahaan trump ayaa sheegay in kim jong un uu u sheegay in goobta ay kuuriyada waqooyi ku tijaabiso gantaalada xambaara madaxyada nukleerka la burburinayo goor sii horreysay labada waddan waxay ballan qaadeen inay ka wada shaqaynayaan dadaallo nabad waarta loogu soo celinayo gacanka kuuriya abuurista xiriir cusub oo ay yeeshaan iyo in la helo haraadiga maxaabiistii dagaal iyo xubnaha militari ee lagu waayey dagaalkii gacanka kuuriya labada dhinac waxay sidoo kale ballan qaadeen inay yeeshaan wadaxaajoodyo lagu fulinayo heshiiskan isagoo hadlayay afka ingiriisigana looga turjumayay markii ay heshiiska saxiixayeen ayuu kim jong un hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waxa uu sheegay in isbeddel uu soo socdo
waxaannu yeelannay kulan taariikhi ah waxaannu ku dhownahay in wixii hore ee taariikhda gale aanan dib u eegin waxaana saxiixaynaa heshiiskan taariikhiga ah dunidu waxay arki doontaa isbeddel weyn labaduba trump iyo kim waxay isu muujiyeen sida midba kan kale uu uga abaalcelinayo kulankan taariikhda galay trump ayaa sheegay in kim uu ku casuumay booqasho aqalka cad ee maraykanka uu ku yimaado waxaa sidoo kale uu u mahad celiyey hogaamiyaasha shiinaha jabaan iyo kuuriyada koonfureed qaybta ay ka qaateen dadaalka loogu jiro nabadaynta gacanka kuuriya dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeya ayaa sheegay in cunaqabataynada saaran kuuriyada waqooyi ay sii saaraan doonaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in kuuriyada waqooyi ay ka tanaasushay oo ay ka taqallustay barnaamijkeeda nukleerka isagoo intaasi ku daray in haddii diblansiyaddu ay shaqayn weyso cunaqabatayntaasi lasii giijin doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa durbadiiba dalkiisa dib ugu laabtay markii uu la kulmay donald trump donald trump keligii ayaana qabtay shirka jaraa'id ee uu ku faahfaahiyey heshiiskooda kulanka labada hogaamiye ayaa qaatay afartan daqiiqo oo ay keligooda wada hadlayeen inkastoo ay wehliyeen turjubaanadooda gaarka ah ka hor inta aysan kulankooda ku soo biirin ufuudi la socotay waxay wada qaateen qado kadibna waxay si kooban u soo lugabaxsadeen dibadda iyagoo si kooban u ag istaagay gaariga gaarka ah ee lagu qaado madaxweynaha maraykanka wufuudda maraykanka waxaa ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeo la taliyaha amniga qaranka john bolton iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad john kelly halka xubnaha kuuriyada waqooyi ay isugu jireen madaxii hore ee sirdoonka kuuriyada waqooyi kim jong jul wasiirka arrimaha dibadda riyong hu iyo risu yong oo ah ku-xigeenka madaxa xisbiga shaqaalaha ee kuuriyada waqooyi kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee abid dhex mara madaxweyne maraykan ah oo kursiga ku fadhiya iyo hogaamiye kuuriyada waqooyiah ku dhowaad shan kun oo wariye ayaa singabuur u tegay munaasabadda laakiin tiro ka tirsan wariyaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo keliya ayaa loo oggolaaday halka labada madaxweyne markii ugu horreysay ay ku kulmeen ee ay isku gacan qaadeen
aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a
dhinac kale kulankaasi kadib ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu wareysi gaarah siiyey idaacadda v o eda greta van sustren oo la shaqeysa v o eda oo wareysigan qaaday ayaa madaxweynaha waxa ay wax uga weydiisay shirkoodii iyo waxyaabihii ay uga wada hadleen iyo waxa haatan la filan karo wareysigaasi waxaa eegaya xuseen barre aadan oo soo akhriyey waxaana la soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
muxuu ahaa wixii kaa yaabiyey ee aad kala kulantay kim jong un
runtii waa qof shakhsiyad fiican waana nin maad badan waa nin maskax badan islamarkaana waa nin si fiican u yaqaano wadahaajoodka waxa uu jecel yahay dadkiisa ma aha wax iga yaabiyey laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa waxaan u malaynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah waxaannu nukliyerka ka baabiin doonnaa kuuriyada waqooyi waana arrin isla imikaba bilaabmaysa waxyaabo kale oo badanna waa ay dhaceen waxaana ka mid ah in lafaha ka hadhay dadkii dagaalkii kuuriyada ku geeriyooday in dib lagu soo celiyo maraykanka runtii waa arrin wanaagsan oo dad badan ayaa i weydiistay in loo soo celiyo lafihii ka hadhay dadkoodii dagaalka ku dhintay
markii aad miiska soo saartay qodobka ku saabsan xuquuqda aadanaha sidee ayuu uga jawaabay
si wanaagsan waxaan u jeedaa boqolkiiba sagaashan waxaannu ka hadlaynay hubdhigista nukliyerka laakiin waan isla soo qaadnay waxyaabo badan xuquuqda aadamuhuna ka mid bay ahayd iyo soo celintii lafaha dadkii ku geeriyooday dagaalkii kuuriya waxaanan ku darnay qoraalkii aannu soo saarnay oo iyada oo qoraal ah ayaan haynaa waana wax ka badan wixii cid walba ay filaysay
sawir ma naga siin kartaa waxyaabihii daaha gadaashiisa ka dhacay ma siisay digniinka ma dambays ah isaguna ma ku siiye digniin bal nooga waran waxyaabihii aad isla qaadaa dhigteen
maya ma jirin wax digniin kama dambays ah wadahadalku saddex bilood ayuu soo socday waxaana wada hadlayay wakiilo naga socday oo uu ku jiro xogayaha arrimaha dibadda mike bombeyo oo runtii qabtay hawl aad u wanaagsan waxaanu wada hadlaynay muddo badan markii aanu kulanayna isla markiiba waan isla qabsanay iminka anigu waxaan galay saacaddii shan iyo labaatanaad micnuhu ma aanan seexan shan iyo labaatan saacadood weeyaan waxa uu ahaa wadahadal dheer oo aan ku faraxsanahay waxay arrintani bilow u tahay wax wanaagsan sababtoo ah waxaan halis ugu jirnay dagaal kuuriyada koonfureed waxaa ku nool siddeed iyo labaatan milyan oo qof waxaana taasi ay keeni lahayd in malaayiin ka mid ahi ay dhintaan laakiin iminka heshiis ayaanu gaadhnay
That could have ended up with millions of people dead, and uh, we're going to end up with a deal.
All right, what about our troops? Are they staying?
ka waran arrinta ciidamada maraykanka ma sii joogi doonaan kuuriyada koonfureed Yeah, they're going to stay. We didn't even discuss that. That wasn't discussed. Uh, we are going to get out of the, the war games that cost so much money, you know, where we. Because I think number one, it's very.
haa provocative, waa ay and I sii want joogi people doonaan xitaa maba aanan soo hadal qaadin arrintaasi waxaan si joojin doonaa ciyaaraha dagaalka ee qiimaha badan nagu kacaya sababtoo ah waxaan u arkaa in daandaansi ay tahay waxaanan u malaynayaa in ay ku farxsan yihiin mana samayn doonno maadaama aan ku jirno wadahadal niyad sami ku salaysan It costs a fortune to do it, and we won't do that as long as we're negotiating in good faith.
What brought him to the table this time? Because you know, there's been a lot of saber rattling back and forth over decades with the DPRK in the U.S.
maxaa kiim keenay miiska wadahadalka isaga oo muddo badan cagajuglayn ku jiray Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think they, they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And I- waxaan u I malayaa think ma the jirin wax initial hanjabaad ah rhetoric was very aniga hortay uma malayo in la isku dayey in la aamusiiyo ma aysan rabin inay ka hadlaan mana samayn kartid sidaasi waxaanan u malayaa luqadda wadahadalku waa muhiim run ahaantii taas la'aanteed uma malayo inaanu halkan soo gaadhi lahayn Some people thought I was doing the wrong thing. I think without that, we wouldn't be here. I also think that he really wants to make a deal. He wants to why?
do something laakiin waa maxay sababtu because he knows that we mean business. I don't think he felt that in the past. I think uh, in the past it was look, it was different people.
sababtu waxa ay tahay waxa uu garanayaa inaannu shaqo diyaar u nahay uma malayo inuu sidaasi dareemay markii hore waa inaannu shaqo qabanno waanan qaban doonnaa berigii hore si adag ayaannu uga hadli jirnay arrinta kuuriyada waqooyi laakiin maanta qoraal ayaannu kala saxeexannay waana mid ka badan wixii ay dad badan filayeen qofna meeshaasi ma soo dhigan in ay arrintana dhici karto Uh, but I think we signed a document today which was far, far greater and more comprehensive than people thought. Uh, nobody thought this was possible.
What do you think he thought of you after he left?
fikrad noocee ah ayuu kaa qaatay ayay kula tahay markii uu kaa tegey I think he liked me, and I like him, and I understand the past. And you know, nobody has to tell me he's a rough guy. He has to be a rough guy, or he has.
waxaan been u a- malayaa inuu iga helay aniguna waan ka helay waanan fahmi karaa umana baahni inay cid ii sheegto inuu yahay qof qallafsan laakiin waannu isla qabsannay waa nin maskax badan oo dadkiisa jecel dalkiisana jecel waana sababta uu sidan u samaynayo Uh, loves his people. He loves his country. He wants uh, a lot of good things, and that's why he's doing this. I But he, believe.
but he's, he's starved them. He's been brutal to them. He still loves his people.
laakiin gaajo ayuu ku dilay si xunna waa uu ula dhaqmaa ma kula tahay inuu sidaasi ku jecel yahay dadkiisa Look, he's doing what he's seen done. I mean, you, if you look at it, but I, I really have to go by today and by yesterday and by a couple of weeks ago because that's really when this whole thing.
waxa uu samaynayaa wixii uu soo arkay haddii aad eegtid laakiin waa inaan maanta ka dhaqaaqno oo aan shalay iyo toddobaadyadii lasoo dhaafnay ka dhaqaaqno waana markii waxan oo dhan ay bilowdeen cunaqabatayntu muhiim ayay ahayd waana ay sii jiri doontaa xayiraaddu ilaa iyo inta aan burburinayno ama aanu baabi'inayno hubka nukliyarka ah until such time as we see, you know, this is going to happen. And we pretty much see that now, but the sanctions will remain on until we really start dismantling or dismantle the nuclear weapons.
Because this is Voice America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry. It's very important. I mean, I know people where there is.
Because this is Voice America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
maadaama aad ka hadlaysay idaacadda voice of america oo laga dhagaysto gudaha kuuriyada waqooyi maxaa si toosa u dhihi lahayd dadka ku nool kuuriyada waqooyi Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry.
waxaan u malayaa inaad haysataan qof dareen wanaagsan idiin haya waxa uu rabaa inuu wax fiican u qabto dadkiisa si fiican ayaanu iskula qabsannay waana muhiim waxaa jira dad aydaan sinaba iskula qabsan karin wax kasta oo aad samayso laakiin isla markiiba waannu isfahanay waanan ka hadalnay waxaanan filayaa wax wanaagsan ayaa ka dhici doona kuuriyada waqooyi I think great things are going to happen for North Korea.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha mareykanka donald trump oo wadanka singabur ay ku wareystay gareta van sesteren oo ka tirsan v o eda waxaana inoo soo jeedinayey xuseen barre aadan iyo falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegeysanayseena waa v o e aynu dib ugu laabano shirkaasi madaxweynaha mareykanka ee kuuriyada waqooyi ay ku yeeshaan singabur waxaa shirkaasi si farxad leh iyo walaac isugu jiraaba uga jawaabay kuuriyada koonfureed oo iyadu si weyn u saameynayo shirkaas wariyaha v o eda brian baden ayaa warbixintan ka soo diray sool ibraahim xasan daandurey ayaa soo jeedinaya goob tareenada laga raaco ayaa dad badan oo safar ahaa ay ku daawanayeen kulankaasi ka dhacay singabore xilli ay sugayeen inay raacaan tareenada qaar ka mida dadkaasi ayaa aada ugu faraxsanaa inay arkaan madaxweynaha dalka mareykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo heshiis gaaraya li jong kun waa nin reer kuuriya ah oo degan magaalada seoul wuxuu yidhi aad ayaan ugu faraxsanahay sababta oo ah waa xilli hore loo socday kadib muddo toddobaatan sano ah oo la kala qaybsanaa kuwo kale ayaa ka amin baxsanaa sida kuuriyada waqooyi ay u dhowri doonto ballanta shimjiyun waa haweenay reer kuuriya ah oo degan magaalada seoul North Korea did not keep its promise in the past, even after signing the agreement. This is what I am disappointed.
waxay tiri kuuriyada waqooyi hore uma ilaalin jirin ballamaha xitaa marka ay seexaan ballamihii hore waa tan aan ugu qanacsanayn islamarkaasina shaki aan ka qabo kulankii ugu horreeyey ee ay wada qaataan madaxweynaha maraykanka iyo kan kuuriyada waqooyi ayaa waxaa ka soo baxay baaq ku aadan sidii looga wada shaqayn lahaa in meesha laga saaro hubka nukleerka ah ee gacanka kuuriya isla markaasna loo meelmarin lahaa heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo ismarwaaga muddada dheer ka soo dhex jaagnaa maraykanka iyo kuuriyada waqooyi trump ayaa heshiiska ku sheegay mid dhammaystiran balse waxaa loo dhaafayaa xubnaha wadaxaajoodka inay xaliyaan farqiga jira ee baaqa maraykanka ee ah in si dhammaystiran loo burburiyo hubka nuklerka ka hor inta aan cunaqabataynta la qaadin iyo kuuriyada waqooyi oo dalbanaysa in heshiisyada ay ku xiriirsanaadaan horumar inkastoo aan wax faahfaahina laga haynin heshiiska ayaa haddana qaar ka mid a dadka kuuriyada koonfureed ay ku ammaaneen madaxweyne donald trump inuu sii waday dadaalka diblomaasiyadda si hore loogu sii socdo jang sosu waa haweenay kuuriyaan ah oo degan magaalada seoul waxay tidhi waxa aan filayaa in uu yahay madaxweynaha hal mar ka bixi kara dhammaan heshiisyada si ka duwan kuwii hore madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun jain ayaa isaguna codkiisa taageerada ah ku bixiyey guusha laga gaaray kulanka isagoo tilmaamay in goobjoog loo ahaado waayo cusub oo dhex mara labada kuuriya iyo maraykanka hase yeeshee muun ayaa hore uga digay in hanaanka lagu soo afjarayo hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay in uu qaato muddo laba sano ah ama ka badan trump ayaa sheegay in horumarka arrintani laga samaynayo uu si deg dega u socon doono si loo dedejiyo soo afjaridda barnaamijka hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi kaasi oo lagu qiyaasay inuu ka kooban yahay labaatan ilaa iyo lixdan madax oo madaxyada qaada nukleerka iyo kumanaan gantaalaha loo yaqaan balastiga
warbixinta wariyaha v o a ee brian baden ayaa waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daandurey halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay maraykanka gacanka kuuriya iyo guud ahaan dunida su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waryaheena nuur xasan nuur waxa uu weydiiyey cawaale axmed oo arrimaha gobolka ka faallooda kuna sugan magaalada kualambuur ee dalka maleeshiya heshiiskan oo ahaa mid aada iyo aada loo sugayey oo labada hogaamiyaba ay ku tilmaameen mid taariikhi ah oo dunida oo dhan ay indhaha ku haysay ayaa maantay ugu dambeyn ka dhacay dalka singapore qodobka koowaad ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa in baal cusub ay u furaan xiriirkooda oo ay labada wadan ku wada noolaadaan nabad iyo baraare iyo sida ay labada shacaba doonayaan qodobka labaad wuxuu ahaa inay u wada guntadaan sidii dowlado degan oo nabad doon ah ay ka uga dhalan lahaayeen labada dhinac kuuriya qodobka saddexaad ayaa waxa isna lagu soo qaaday in kharaarkii toddoba iyo labaatankii april ee sanadkan hore loogu socdo ilaa hubka nucleerka laga tirtireeyo kuuriyada waqooyi inkastoo halkaa qodobka aana faahfaahin ka bixin laakiin uu ku jira heshiiska qodobka saddexaad waa qodobka afraadna wuxuu ahaa waxay labada hogaamiye isla ogolaadeen in maxaabiistii la kala qabsaday dagaalkii kuuriya dib layskugu celiyo wixii ka nool wixii mayd maydadkooda la heli karana sidoo kale iyagana dib layskugu wareejiyo labada dhinac wixii ay hayaan labada hogaamiye iyaga oo faraxsan oo isgacan qaaday ayay heshiiskaas intaa qalinka ku duugeen isweydaarsadeen labadii bug ee lagu kala saxeixay maanta waa garta marka cawaale maxay kaga dhigan tahay labada dhinac maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ee heshiiskaasi
kuuriyada waqooyi ayaa heshiiskan waxa ay u aragtaa fursad aada iyo aada u weyn oo daaha ka rogaysa dowladdii ku jirtay go-doonka muddo dheer caalamka kaga jirtay oo u sahlaysa in ay caalamka soo dhex gasho hogaamiyaha kuuriya kim jong un meeshuu rabo u safro dalal badan xiriir la samaysto sancadooda ay iibiyaan ay helaan maalgashi ay cunaqabateynta laga qaado muxuu ahaa marka fursad weyn weyn bay u tahay kuuriyada waqooyideed waqooyi oo caalamka u fasaxaysa inay kusoo darsamaan oo ay ka maqnaayeen muddo dheer dhanka kale maraykanka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayay fursad weyn u tahay oo taariikhda u gashay markii ugu horreysay oo madaxweyne maraykan ah muddo lixdan sano ku dhow haddaanay ka badnayn uu la kulmo hogaamiye ka socda dalka kuuriyada waqooyi marka fursad weyn bay u tahay waxay haddii ay lagu guuleysto in nucleerka laga tirtiro oo kuuriyada koofureed oo gacansaar xoog lelale dalka maraykanka xagga dhaqaalaha iyo xagga dhaqanka intaba ay aada iyo aada iskugu dhow yihiin isgarabsadaan iyo jaban ayay waxay u noqonaysaa guul weyn haddii nucleerka khatarta gelinaya laga tirtiro oo uu trump ku guuleysto xisbigiisa ayay sumcad weyn u noqonaysaa doorashooyinka soo socday ayaa loo arkaa dadka ka faallooda arrimuhu inay saameyn weyn ku yeelan karaan wejiga siyaasadeed ee dalka maraykanka xisbiga republicanka ay waxweyn ka qaban karto dhanka kale waxay u arkaan muxuu ahaa dowladaha reer galbeedku in uu ku guuleystay madaxweynaha donald trump in china uu ka xiro albaabkii ugu dambeeyey dalalka ku hareereysan oo ahaa kuuriyada waqooyideed waqooyi waayahay marka cawaale waxaa la isweydiinayaa kim jong un muddo aanan sidaasi usii fogeyn wuxuu ahaa nin sayftiisu ay galka ka baxsanayd oo adduunka uga hanjabayay nuclear marka maxaad is leedahay waa ay bedeleen ninkani waxaa bedelaya dalka dhaqaalihiisa ayaa aada iyo aada u liita marka ugu horeysa chinana sidii ay ka rabeen wax ugamay helin china laftirkeeda waxay noqotay sida loo arko dadka siyaasadda ka faallooda oo aada iyo aad ugu dhow arrimahaas waxa ay faale baryahakan ay banaanka soo dhigeen in china laf laftirkeedu aanay siinin kuuriyada waqooyi garabka ee ka rabtay ee ka dhiga ay ka dhigatay kaar ay ku ciyaarayso khaasatan markii laisku qabsaday meeshan china sea marka yacni taas ayaa waxay kalifaysaa in dowladdii kuuriya ay xiriirkii furfurto ay reer galbeedka toos ula xiriirto oo dad yani waxa kana arkayso heshiiskan waa wax muddo dheer laga soo shaqeynayay marka fursad weyn bay u tahay dalka dhaqaalihiisu aada u liitaa warshadihiisu waa duqoobeen marka maalgelin bay ubaahan yihiin in cunaqabateynta laga qaaday ubaahan yihiin marka fursad waxyaabahaas ayaa ku kalifan hogaamiyaha dhalinta yar ahaa waqooyinka kuuriya inuu furfuro siyaasadiisa oo heshiiskan uu galo
kaasi waxa uu ahaa cawaale axmed oo isagoo ku sugan magaalada kualalambuur wariyaheena nuur xasan nuur uga warramayay kulankii dhex maray trump iyo kim jong un iyo waxa uu uga dhigan yahay dunida
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad ku hordhow maqli doontaan warbixin ku saabsan magaalada xudayda ah ee dalka yemen oo laga baqdin qabo in isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ay weeraraan xubinta duudagaaban ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno heshiis ay talaadadii ku kala siixdeen waddanka singabuur maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu mar kale xaqiijiyey in gacanka kuuriyada uu ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukleerka madaxweyne trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu isna u ballanqaaday kuuriyada waqooyi in ay u yaboohi doonaan damaanad qaadamni heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarta oo ka dhalata gacanka kuuriya ayna xiriirka labada dal u xoojin lahaayeen waxay sidoo kale labada hogaamiye ku heshiiyeen in kuuriya ay maraykanka kusoo wareejiso haraadiga maxaabiistii maraykanka ee lagu waayay dagaalkii kuuriya
dhinaca kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda eshiya iyo kuwa kale ee caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolka kadib kulankii dhex maray trump iyo kim jong un madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun jaa-in oo loo tiriyo ninka waddada u xeray kulanka trump iyo kim ayaa sheegay inuu aada ugu rajo weyn yahay hubka dhigista nukliyeerka ee pyonyan wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wanyi ayaa isna wariyaasha u sheegay in uu rajeynayo in wadahadallada maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmi ah usoo gebagabeeyaan dagaalka kuuriya ra-iisul wasaaraha jabaan shinso abe ayaa isna hogaamiyaasha gobolka ee arrimahan ka falceliyay isagoo ka mid a waxa uu kulankii trump iyo kim ku sheegay in haddii kuuriyada waqooyi ay aqbasho inay tubta toosan qaado ay mustaqbal ifaya u noqon doonto wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ruushka zarge rayebkof ayaa isna sheegay in moscow ay diyaar u tahay in labada dhinac ay ka caawiso hirgelinta heshiiskan dowladda maraykanka ayaa sheegtay in xayiraaddii aysan ka qaadi doonin shirkadda dhinaca isgaarsiinta ee shiinaha ee z t e ilaa iyo ay shirkadaasi ka bixiso lacag ganaax oo la duldhigay oo gaaraysa hal bilyan oo dollar war ka soo baxay waaxda ganacsiga maraykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne trump aanan xayiraadaasi laga qaadi doonin shirkadaasi ilaa iyo ay ka bixiso lacagta ganaaxa ah shirkaddan ayaa lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay cunuqabatayn uu maraykanku saaray dalalka kuuriyada waqooyi iyo iiraan
dagaalyahanada kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa dul maray degmo islamarkaana halisgayay mid kale kadib markii xabad joojin ay si iskeed ah ugu dhawqday dowladda dalkaasi ay dhaqan gashay maanta saraakiisha ayaa xaqiijiyay in weerarkan oo aroortii ka dhacay degmada kohistaan ee gobolka waqooyi ee faryab lagu dilay labiyo toban ka tirsan ciidamada dalka afghanistan islamarkaana lagu dhaawacay saddex iyo toban kale ka hor inta aysan daalibaan qabsan degmada
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a shaqaalaha gargaarka ee ku sugan magaalada xudayda ee dalka yemen ayaa bilaabay in shaqaalahooda ay kala baxaan halkaasi iyagoo ka cabsi qaba weerar ballaaran oo isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ay ku qaadaan magaalada weerarkaasi uu qaramada midoobay ka digtay in uu halis gelin karayo nolosha boqolaal kun oo qof dagaallo culus oo maalmihii ugu dambeeyey dhex marayay isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyey jabhadda xuutiyiinta iiraan ay taageerto ayaa waxaa ku dhintay lix boqol oo qof sida ay saraakiisha yemen sheegeen jacfar kukaay ayaa arrintan ka waraystay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ka faallooda arrimaha carabta
waxay dhacdaa marka hore galbeedka ee caasimada ee waddanka yemen waxayna saaran tahay badda muxuu cas iyo kulaashaa waa magaalada xagga badda marka laga hadlayo tekeda waa magaalada tekeda labaad ugu hamiyad badan dalka yemen waxay u jirtaa caasimada sanca laba boqol iyo labaatan iyo lix kilomitr taqriiban waxaa ku nool baa la yidhahdaa dad kor u dhaafay laba malyan iyo bar taqriiban loo qiyaaso quutul daruuriga soo gala dalka yemen toddobaatan boqolkiiba waaa waxaa la sheegaa inay kasoo degto muxuu ahaa dekeda xudayda waayo dhowna sida aad kullig laga warqabo iclaamkana oo aada ugu warqabo dalka yemen waxaa jiray kooxo isdiidan iskasoo wada horjeeda sida kooxda xuutiyiinta oo haysta muxuu ahaa magaalada xudayda iyo caasimada sanca isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudi carabiya oo ay kamid yihiin imaaraadka iyo dadka la yidhaahdo waxay haystaan sharciyada waddanka sida madaxweynaha sharciga ee waddanka cabdurabbi mansuur hadi iyo ra-iisul wasaarihiisa axmed bin dakar oo iyagana ku sugnaa dhanka koonfureed inta badan dhinaca magaalada muxuu ahaa cadan iyo xadramoud sidoo kale dhanka shishe ee muxuu ahaa waqooyiga muxuu ahaa xuduudda le dalka sacuudi carabiya sida xuduudaha maarib iyo joof waxaa socday dagaalo badan oo halkaas arrimahaas kooxaha isweydiidan isku hayeen isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga oo garab ka helayo ciidamada madax madaxweynaha sharciga ee dalkaasi cabdirabbi mansuur haadi ayaa waxay guluf colaadeed kusoo qaadeen sideed iyo labaatankii may bishii tagtay oo xoog badan gobolkaas xudayda waxayna kula wareegeen degmooyin fara badan oo ku hareereysan magaalada xudayda sida degmada muhiimka ah layihahdo braham oo ujirta sideed iyo toban kilomitr u jirta magaalada xudayda waxaana muuqatay in ay muxuu aha u iclaamiyey ra-isul wasaaraha dalkaasi axmed muxuu ahaa cubeyd bin dakar uu iclaamiyey hay-adaha caalamiga ah oo qaramada midoobey ay ugu horeyso iyo wadamo waaweyn sida maraykankaoo kale waa uu ka digay in dagaal lagu galo xudayda maxay sal uga dhigayaan oo ay leeyihiin yaanan arrintaas la samaynin maadaama aanu ognahay in wadamadaasi ka digaya aanay saaxiib la ahayn xuutiyiinta gacanta ku haya magaalada xudayda waxaad moodaa arrimaha yemen sideedaba inay gacanta ugu jiraan baad moodaa dad shisheeye oo aanan dalka dadka yemeniinta in badan wax gacanta ugu jira aysan ay leeyihiin sidaa awgeed waxyaabo badan oo isdiidaya ayaa meesha ka jira oo haddii ay dhacdo in magaalada xudayda ay la wareegaan isbahaysiga uu horkacayo sacuudiga iyo dowladda sharciyada waxaa meesha xoog u daciifi doona qoladan kasoo horjeeda ee xoutiyiinta marka waxaad moodaa quwadahan ka digaya muxuu ahaa arrimaha ka dhacaya dalka yemen sida maraykanka oo kale sida waxaa kaloo ka hadashay theresa may oo muxuu ra-isul wasaaraha dalka ingiriiska oo kale waxaad moodaa in mar walba la ilaalinayo in uu balansigii wadanku inuu taagnaado oo kooxahan kooxa walba muxuu ahaa meesha ay joogto aanan muxuu ahaa hore uga soo dhaqaaqin dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog badan baa socda waxaa lala xiriirayaa oo telefono lagula xiriiray ninka dhaxal sugaha iskale dowladda sacuudi carabiya ee maxamed bin salmaan oo ay leeyihiin joojiya gulufka colaad aad ku wadaan muxuu ahaa magaalada xudayda maxaa dhici kara maxaa maxaa maxay tahay dhibaatada iman karta haddii dagaalku uu sii socdo oo xudayda in xoog lagu qabsado ay isku dayaan ciidamadan uu horkacayo amaba uu dhabarka ka riixayo imaaraadka magaalada waxaa ku hareereysan dhinaca muxuu ah waxaa ka saaran muxuu ahaa gobolkii muxuu ahaa tacis gobolada mixwarka u ah muxuu ahaa wadanka yeman o dhan waxay ku teertan yihiin magaalada xudayda marka waxaa imaanaya isbedel deg deg ah oo waxaa laga yaabaa siyaasadeed inuu yimaado waxaa laga yaabaa in maanta caalamkii uusan diyaar u ahayn isbedelkaa siyaasadeed degdegka degdega in gobolkii ka dhaco inuusan diyaar u ahayn waa laga yaabaa waxa waxaa dhici karta in kooxaha laftooda sharciyada laleeyahay in qaar kamid a la urursanayo oo masalan leeyahay sharciyadu waxay ka kooban tahay masalan cabdirabu mansuur oo muxuu ahaa madaxweynihii meesha loo dhiibaya sbeysi waxaa kula jiro taxaaluf kula jiro axzaab diini ah baa kula jirta waxyaabahaas oo dhan baa laga yaaba inay diidan yihiin muxuu ahaa in ay si xooga haddii ay dhacdo in ay la wareegaan isbahaysiga la wareegaan magaalada xudeyda la wareegaan waxaa degdeg ku imaanaya muxuu ahaa arrimihii siyaasadeed iyo habkay ku socdeen muxuu aha barnaamijkii yeman o dhan baa isbedel ku imaanaya waxaa laga yaaba isbedelkaas faraha badan inaan xilligan inay muxuu ahaa ay aqbalaan kooxaha siyaasadda caalamka muxuuha dusha ka eegaya aysan diyaar u ahayn arrimahaas ubaa lagu taxliilin karaa wax kale hadda oo lagu sheegi karo ma jiro waxaa la yidhaahdaa inta badan xuutiyiinta waxay hubka iyo saanadda ciidanba ka helaan dowladda iiraan haddana waxay ka soo gashaa baa la leeyahay dekedda xudayda oo ah deked sida aad sheegtayba istraatiiji ah xuutiyiintana ay maamulaan haddii marka ay dhacdo in lagala wareego arrintaasi maxaa saameynaho ay ku yeelanaysaa xuutiyiinta waxaa la hubaa haddii magaalada xudeyda lala wareego waxaa islamarkiiba isku xirmaya gobolada dhexe ee muxuu ahaa dalka yemen oo in badan oo kamid ay xootiyiinta meelo badan ka joogaan oo muxuu ahaa magaalada ticis qeybo kamid ay joogaan dhulkaas oo dhan baa isku wada furmaya waxaa marka go-doon gelaya muxuu ahaa qolada xootiyiinta waxay go-doon ka gelayaan dekeda keliya ay maamuleen ay kasoo degi jireen waxyaaba ay helaan ama kaalmo helaan ama xitaa cashuuraha ay ka heli jireen muxuu ahaa ayaa meesha ka baxaysa waxa ay lum waxay luminayaan boqol kiiba konton xooga ay ku joogaan wadanka yemen ayaa lumaya wax ka badan haddii lagala wareego magaaladaas xudayda ayaa ayaa ayaa laleeyahay dadka muxuu ahaa aad u taxliiliya arrimaha siyaasadda ee dalka yemen dadka arrimahan la socda waxaa kaloo ay sheegayaan in dowladda imaaraadku ay doonayso in ay gacanta ku qabato dekedaasi xudayda waxaan la soconnaa in imaaraadka muddooyinkii ugu dambeeyeyba uu dadaal xoogan ugu jiray in uu maamulo dekedaha ku teedsan badda cas marka dadka dhaliilaya imaaraadka waxay leeyihiin arrintu waa ay ka weyn tahay xoreyn iyo la dagaalan xuutiyiine imaaraadka ayaa ujeeddo kale kale arrintaa ilaa hadda waxyaabaha dadka isweydiinaya waxaa kamid ah haddii imaaraadku ay xoreeyeen dekeda cadan oo kale oo iyaga ay joogaan ilaa hadda dowladda sharciyadda waxay ku dhiiran lahaad inay timaado magaaladii cadan oo cid kaleo joogto aanay jirin sidaa awgeed waxaad moodaa in uu jiro ajende qarsoon oo muxuu ah dowladda imaaraadka iyo u qarsoon oo taxaalufka laftiisa aanu wada soconin oo sacuudiga iyo imaaraadku ay kala kala aragti duwan yihin arrintaas kala aragti duwan yihiin dadka aad u dhaliila arrimaha siyaasadda ee dowladda imaaraadka waxay sheegayaan in ay dowladda imaaraadku doonayso in ay mar walba isku muxuu aha ballaariso dekedaha ku yaala badacas iyo gobolka o dhan sidaa awgeed waxa ay la wareegtay muxuu ahaa magaaladii cadanida gacanta ku haysa sidoo kale teked kale oo yaroo la yidhaahdo makha oo kale in iyada muxuu ahaa ay sidoo kale la wareegtay ayaa dhowd waadkii laga hadlayay in ay muxuu ahaa gacanta ku dhigeen jasiiradii suqatra sidaas awgeed waxaa muuqata in imaaraadku iyaga ajendo ay wataan ay doonayaan sidaan kuu sheegayna waxaan ku yidhi dowladadka masaajid dadka yeman baaba-aya ee cudurro baabi'inayaan ee halakaysan cuduradaas cuduradaas cuduradaas haddii aan ka qabano engineer waa sidee xaaladda aadane ee hadda ka jirta gudaha magaalada xudayda wallahi aad baa looga dayrinayaa magaalada muxuu ahaa aad baa looga dayrinayaa waxaad og tahay cimilada muxuu ahaa mar haddii xilligaan la gaaro magaalooyinka gobolka badacas dhaca waxay gelayaan cimilo kuleela sida la ogyahayna gobolka sidiisa waxaa ka maqnaa magaalada wadanka yeman oo dhan ma aanu helin koronto ku filan iyo dadku biyo nadiifay cabaan sidaa awgeed cudurro ba-an baa ka dilaacay kuleeraha kamid yahay xilligan marka oo kuleelaha uu ku bilaabanayo goboladaas badda ku teebsan iyo gobolada koofureed in dagaalkani wax badan buu saameynaya wax badan buu waxa laga yaaba xaaladda sii murjinaya
kaasi waxa uu ahaa injineer mukhtaar xaaruun cismaan oo ka faallooda arrimaha carabta waxa uu u warramayey jacfar kuukaay
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baadhista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ayaa dadka soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya ay ku jireen xeryaha ku yaalla dhadhaab iyo kaakuma iyo weliba kuwa la soo xiray oo gobolka xeebaha ku yaallay dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbeddellada soomaaliya haatan ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoosudhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo nolosha ku saabsan hase yeeshee dadka soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin islamarkaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maxamed maxamuud calasow iyo cali cabdi geelle oo labaduba ka mid ah dadkaas sida gaarkaa ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada soomaaliya waxaan ku bilaabayaa cali cabdigeelle oo aad ugu ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo waxaa muuqanaya yididiilo wanaagsan baa muuqanaya laba nin oo dhallinyaro ah allaha barakeeye ayaa dalkii gacanta ku qabtay waxaana muuqanaya rajo aad u ballaadhan baa muuqanaysa sidaa daraaddeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan yacni qaxoonti waad garanaysaa waa qof magana waa qof martiya yacni martidu saddex beri ka badan yacni dee ma aha inay dee dad la joogaan hadda waxayba marayaanba toddobiyo labaatan sannadood bay marayaan shaqsi hal shaqsi baa isbeddel keena saa iyagu dee waa dhowr kun weeye iyaga baa wax isbeddel keeni karaya
ustaad yaasiino waa mahadsantaha waxaa weeye timirtii horaaba deb loo waayaali mar haddii aan u jeedno kuwii gudaha joogay in inta guryahooda loogu yimaado oo shashkooda laga dumiyo bannaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuqa lahayn dad meel ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanahayo isaga noolaa in inta la yidhaah ku noqday oo halkaas ayagana maaragta markii la boqol boqol dollar inta loogu qaybiyo xaduudkan lagu sii daaya dadkooda oo aan u jeedno kuwii hore tegey ay hadda iyaguna naftirkooda ay cabaadayaan wax ka yeeraya markaa idaacadaha dhegaysan meeshaan waxaan laablakac ahayn oo magaciisada ummaddan lagu haya male tan labaad dadka maba dhowrsanaba dhiiggooda iyo sharafkoodaanba ilaashanayn dadkii muwaadiniintaah ee waddanka u dhasha waa tan qaarna etoobiya loo dhiibahayo qaarna guryahooda habiin madow inta loo dhaco maaragta sida xasuuqaa iyo lagu wado waxa weeye laba nin waa yimaadeen sida la sheegahayo laakiin laba nimoo waddankaan samata bixin karta amba waxqabad leh meeshaan ma joogaane nimo waxaa u yimid maaragta inay dadka tutusaan wasaa'il iclaamka amba waxaan social media iska gadgadaan ayaa meeshaan joogta halkii sanoo lasoo dhaafana dibudhac mooyaane wax lasoo ka soo baxay soomaaliya ma jirin xuntigan uu sheeganayana ma aha dumar iyo maato ma aha ee rag baa ku jira dhallinyaro aqoon lebaa ku jira inta ay ku noqdaan dalkoodii inay iyagu u noqdaan hoggaan wanaagsan inay u noqdaan ummadda yaa loo baahan yahay dadka soomaaliya ku hadhay ee ku dhowr iyo labaatan sano toddoba iyo labaatan sano bilaa dowlad ahaydee ku noolaa ee ku barbaaray yacni ma yaqaanaanba yacni haykal dowladnimo ma yaqaanaan laakiin dadkan qoxoontiga ka tegey dowlad bay hoos joogeen nidaamka dowlad bay yaqaanaan hadday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan far kaliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaruhu waa keligood waxba ma qaban karayaan marka nin walba shaqadiisuu qabsanayaa ee yaan farta lagu fiiqin madaxweyne farmaajo iyo khayra yaan farta lagu fiiqin dhibaatooyin fara badan baa jira dalkii in loo wada istaagaa loo baahan yahay shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay dalka lama kala lehe waa la wada leeyahay calasow dadkan qaxootiga dad badan oo khibrad leh baa ku jira sida uu geel sheegayo adduunkana qaxootigu ma aha oo keliya inuu gacanta hoorsada ee waddanka dibudhiskiisa inuu qayb ka geysto weye marka maxaad uga welwalaysaa dadka inay dalkoodii ku noqdaan oo ay dhib iyo dheefa dadkooda la qaybsadaan waxaan uga welwelayaa waxa weeye kan waxbarta iyo kaan waxbaran labadaba xuquuq bay leeyihin dadkana kuma kala fadli badno maaragtay waxa ay kala yihiin waxay ku kala fadli badan yihin cibaadada ilaahay ninka gudaha jooga haddii xaquuqdiisii la dayacay oo aan wax loo ogol yaha aan la arag oo la soo wada sanadihii ugu dambaysoo dhan in la dayaco mid ka yimida dibadaha oo maaragtay sanado badanba aan waddankii arag oo hadduu doono nolol ka fiican midda soomaaliya taal iska heystay inta loo laablakac loo sheegay sida hadda socota weeye dad hadda tegaya maaldheweed waxaan arkayna meesha qaraxi uu ku lahay inta loo sheegay idaacadahan hubuha-ada war looga sheegay ay ku wada yaaceen waxa weeye kii gudaha jooga haddii la dayaca kan dibadda joogana wax lama siin doono nin qaxootiya iskuma aamini karo waxa meesha ka socda haddaba calasow haddii aadan raacsanayn arrinta ku saabsan ee qaxootiguna dalkii ku laabtaan maxaad xal haysaa xalku wuxuu yahay qaxootiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in wax looga raadiyo oon meeshaas ahayn meeshaas waxa yaalla dabwey iyo iyo ma garanaysaa jahannamaa taal oo adduun wax yaalla male meeshaas farmaajo iyo khayra afar sanay haysanaya waana iska tegayaan rag kalaa bedelaya waxqabadkoodana iminkaa waa noo hilaacaya waa noo muuqdaaye ka kaca hurdada oo garab istaaga aad ayaad umahadsantihi kuwaasi waxay ahayd maxamed maxamuud calasow iyo cali cabdi geelle labaduba daneeya arrimaha qaxootiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intaa haynoo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelya
yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markan kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
afar iyo tobanka bishan juun oo ku beegan khamiista soo socota ayaa waxaa si rasmi ah u furmi doona ciyaaraha koobka adduunka ee sannadkan labada kun siddeed iyo tobanka ciyaarta ugu horraysa ayaa waxaa lagu furi doonaa xulka martigelinaya tartanka ee ruushiya iyo xulka qaranka sacuudiga laba iyo soddon waddan ayaa ka qaybgelaya tartankan qaaradda afrika ayaa waxaa matalaya dalalka masar marocco nigeriya senegaal iyo tunisiya qaaradaha aasiya iyo austraaliya oo la isku diray ayaa waxaa ka socda shan dal oo kale ah austraaliya iiraan jabaan sacuudi carabiya iyo kuuriyada koofureed sidaasi si la mid ah dhinaca latin america ayaa waxaa iyana ka socda shan waddan oo ay ka mid yihiin argentina colombiya brazil peru iyo uruguay dalalka ka imaanaya yurub ayaa ah kuwa ugu badan waana afar iyo toban xul waxaa ka mid ah beljimka kroeshia denmark england faransiiska jarmalka iceland bortuqiiska poland rushiya serbiya sbain sweden iyo switzerland waxaa ugu yar oo ay saddex waddan ka socdaan dalalka dhaca waqooyiga iyo bartamaha amerika iyo jasiiradaha la isku yidhaahda karibiyanka waana costarica mexico iyo banama haddaba xulalka afrika uga qaybgalaya sanadkan kuwee ayaa ka gudbi kara wareega koowaad iyayse yihiin dalalka laga yaabo inay ku guulaystaan ciyaaraha adduunka ee sanadkan labada kun siddeed iyo tobanka su-aalahaasi ayaan weydiiyey maxamed qadar ibraahim daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho maxamed qadar inta aanan u gudagelin su-aasha ah yaa ku guulaysan kara koobka adduunka bal ka waran fursadda dalalka shanta ah ee afrika u matalaya kuwee laga yaabaa inay ka gudbaan wareega koowaad ee guruubyada anigu waxay la tahay sanadkan kooxaha ama wadamada afrika ee ka qaybgalaya koobka adduunka dhowr wadan ayaa ugu cadcad oo xoogaa la dhihi kara amayba guruubka gudbi karaan maxamed salax oo sanadkan bandhig cajiiba keenay weliba ah ninka liverpool sanadkan wax badan oo aanu horay u samayn u sameeyey raggii ka horreeyey dhowr iyo afarta goolna dhaliyay waxay la tahay faraacinada masaarida in meel fiican ay gaari karaan oy gruubka gudbi karaan ugu yaraan senegal oo maani uu ku jiro laakiin wadamada kale morocco iyo maxaa la yidhahda tunisia ma u malaynayo inay xoogaa meel roon ama gruubka gudbi karaan lakin waxay la tahay aniga masar iyo senegal inay yihiin iyo weliba nigeria kuwa ugu cadcad ee gruubka gudbi karaan waayahay haddii aan usoo gudubno su-aasha ah yaa ku guulaysan kara ama dalalkee loo saadaalinayaa in ay koobka qaadaan adigu maxaa is leedahay an waxaan is leeyahay wadamada ugu cadcad sanadkan koobka adduunka horta ayaantan tan iyo labadii kun iyo labadii koobkii adduunka brazil ay ku guulaysatay wixii ka dambeeyey america awoodeedu aad maanu hayn oo kuwa yurub awooda wadamada yurub ayaa aad u awood fiicnaa marka waxay la tahay sanadkan haddii kuwa ugu cadcad loo badinayo labada america ugu weyn waa brazil iyo argentine yurub kuwa ugu cadcad ee ku guulaysan kara iyana waxay leeyihiin kuwa ugu cadcad waa maxaa la yidhahda spain faransiis germany oo kuwa hayse ah beljimka iyana waa fiican yihiin oo waa rag isfahmay oo rag ugu culus ee bremiligu ka ciyaaray haystaan laakiin anu waxaan is leeyahay marka portugal waxaaba aad malaha ugu roonaan kara beljimka marka waxay la tahay sanadkan wadamada yurub iyo kuwa maxaa la yidhahda america brazil argentine spain germany faranse inay yihiin kuwa ugu cadcad ay ku guulaysan karaan kaas wuxuu ahaa maxamed qadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waa naga inta
xubintii cayaaraha intaasi aynu ku dhaafno nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya markana dhinacii qhasiidooyinka shaqa qabowga jannada ku guriye kuleelka badan laga kafaala qaade ilaahay qaadir baaqi magaar ku siiyo qiyaas wax u eg ma jira qurucdii rasuulka qofkii inkiraa qarnuunka cadaabta galaye qofkii caashaqa qabowga jannada ku guriye kuleelka badan laga kafaala qaade محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وقلب الله نهاية يا محمد أنا مصطفى وحبيبي مرتي كون نايم أنا مصطفى وحنا بيجن نايم أنا مصطفى وقلبي أنا ما يري كريه مرتاحي ومخلوق بكا مباري أنا مصطفى وقلبي مرتي كون نايم أنا مصطفى وحنا بيجن نايم أنا مصطفى وقلبي أنا ما يري كريه مرتاحي ومخلوق بكا مباري محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد sadkaaga inaan noqdo sooryadaada cunay subax iyo saqdhaxaan kuugu saliya salaatullah calayka yaa muxamad waalika waa asxaabika yaa muxamad sadkaaga inaan noqdo sooryadaada cunay subax iyo saqdhaxaan kuugu saliya salaatullah calayka yaa muxamad وآلك وأصحابك يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد
waa tahay qasiidadaasi waxaa inala socodsiinayey shimaali axmed shimaali iyo saalim saciid saalim waxayna gunaanad u ahayd idaacaddeenni fiidrimo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh ayaa idinla socodsiinaya tani kulanti dambe nabadgelyo
يا حبيبي هونكو نقضي وقوي وعينك أنبياء شو أصل ويو أنوار بلغا أبوري اختيار ويو إلهي بأماني قلوبي حبيبك هونكو نقضي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد jamaal weeyo caqbaa loo soo jiheeyo jabiil baa waday jawaabtii ilaaha yidhiyo jirkiisana waa udgoon lagu jeel baxaayo hadduu dala jooji jaahiisaan jeclaanay jamaal weeyo caqbaa loo soo jiheeyo jabiil baa waday jawaabtii ilaaha yidhiyo jirkiisana waa udgoon lagu jeel baxaayo jooji jaahiisaan jeclaanay محمد يا محمد يا